habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha janaayana waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
idaacaddeenna fiidnimona waxaad ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaallo caawa fiidkii ka dhacay degmada afgooye kadib markii ay soo weerareen al-shabaab
amaarato isaaca iyo bar ee garamisa qaacadda afrikada bari xaggeena ayaa waxa dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar koontarool ee ciidamada dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano bulofolio marka nin muddoa dagaalka waa uu socday sida caadada aheedna degmada afgooye baryahan dagaaladu aaday ugu soo noqonayeen waxaaweeye waa haddii habeen ay tahay haddii galab ay tahay inta badan wax iska caadi ahayd
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara howlgallada aamisom dadka soomaaliyeed yacni waxay aaminsan yihiin amisom hadda ganacsi u joogtahay shaqo uma joogto isla markaasna probleemkii loo keenay aysan diyaarba u ahayn wax ka qabtaan yacni moraalka dadka oo soomaaliyeed ay qabaan yacni ku wajahan ciidanka amisom runtii intaan anaga xogaalka u nahay maaha mid mid qurux badan maaha
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ururka al-shabaab ayaa weerar xooggan ku soo qaaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose galabta weerarkaasi ayaa waxaa sheegay in uu xigay la sheegay dagaal kafool kafoola oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab halkaasi ku dhex maray weerarkan culus ayaa la sheegay in al-shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaaladaasi dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo jejebiyey ciidamada dowladda balse mar labaad ay haddana al-shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ahaa ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha weerarkan weerar goordhowatana soo gaarayna waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dib isaga riixeen maleeshiyadii soo weeraray waa weerarkii labaad ee al-shabaab ay bishaan gudaheeda kusoo qaadaan magaaladaasi
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amaro fulineed oo kala duwan maanta oo isniina aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama uusan bixinin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu uu saxiixayo xilligii madaxweynaha uu ku jiray ololaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey obama islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska loo yaqaana nafta ee ka dhexeeya dalalka maraykanka kanada iyo mexico trump ayaa ballan qaaday inuu wadahadal cusub dib ula furi doono dalalkaasi dowladda suuriya iyo mucaaradka ayaa maanta oo isniina waxaa wafuud ka kala socoto ay isugu yimaadeen gasakhistaan halkaasi oo wadahadallo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ay ka furmeen wadaxaajoodkan kasakhistaan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada ruushka iyo turkiga waxaana mucaaradka warar laga helaya ay sheegayaan inaysan si toosa iyaga ugu jirin wadaxaajoodka balse loo matalayo dib u heshiisintan ka socoto magaalada astana ayaa waxaa la filayaa in diiradda lagu saaro xabajoojin weyn oo ka hirgasha guud ahaanba dalka suuriya waxaa wadahadalladan ay yihiin kuwo goobjoog ay u yihiin wadamada ruushka iiraan iyo turkiya kuwaasi oo soo waday wadaxaajoodyadan tan iyo bishii disembar waa wadahadallo horey la isugu dayey in la isugu keenay dhinacyada oo ay wadeen maraykanka iyo qaramada midoobay balse si degdega ay u burbureen iyadoo labada dhinac ay dagaalameen islamarkaasina qoloba dhinaca kale ay ku eedeysay inay dagaalka bilaabeen waxaa jirta in xabajoojin iyo wadahadallo labada dhinac ay sameeyeen xoogaa horumara muddooyinkii ugu dambeeyey
askar ka socota guud ahaan xogaga milatariga ee gobolka ayaa maalintii axadda u dhaqaaqay caasimada dalka gambiya ee banjuul halkaasoo ay salaana kaga guddoomeen guuto u riyaaqsan imaatinkooda saacado kadib markii hogaamiyaha laga adkaaday ee yaxya jaame uu ka cararay dalka xooga goboleedka ayaa la filayaa in ay waddada u banneeyaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee dib ugu soo noqonaya dalka ee aadan barrow kaasoo goor hore gabaad ahaana u tegay waddankay dariska yihiin ee senegal markii jaame uu diiday inuu xilka ka dego barrow ayaa xilka loo dhaariyey maalintii khamiista xaflad ka dhacday caasimadda senegal ee dakar ma jirin wax wakhti mucayima oo lagu dhawaaqay maalintii axadda ee shalay kaasoo ku saabsan soo noqoshada barrow laakiin afhayeen u hadlay ayaa u sheegay wariyaasha in inuu dib u soo noqon doono sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalkana ah
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo wararkaasi ay idinkaga imaanayeen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa goordhaweyto ku guulaystay inay dib u riixaan al-shabaab oo weerar xoogan kusoo qaaday magaalada afgooye ee shabeellaha hoose al-shabaab ayaa la sheegay inay weerarkaasi kasoo qaadeen dhinaca koonfureed ee magaalada ilaa iyo haddama caddo khasaaraha falastiin axmed iimaan ayaa haddaba mid ka mid a dadweynaha degmadaasi ka wareysata sida ay wax u dhaceen
abaarato bisaaca iyo bar ee galabnimo saacadda afrikada bari xaggeena ayaa waxa uu dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar koontarool ciidamada dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano bulufolio marka nin muddo a dagaalkii waa uu socday sida caadada aheedna degmada afgooye beryahan dagaaladu aada ay ugu soo noqnoqonayeen waxa weeye waa haddii habeen ay tahay haddii galab ay tahay inta badan wax iska caadi ahayd abaarad saacad kadib dagaalkii wuu istaagay ilaa hadda khasaare iyo waxaa hadda saas waaweyn aan maqanayn malaha lakin dagaalkii wuu istaagay hadda aaradan hadda iska caadi lahayd marka dagaalka yaa soo qaaday iyo u dhexeeyay dagaalka waa waxaa soo qaaday xarakada al-shabaab waxayna kusoo qaadeen ciidamada dowladda oo barkontarool meesha ay ku lahaayeen marka khasaare ma jira dad rayida soo gaaray dad gaar ahaan dadka magaalada ku dhaqan iyo labada dhinac ee dagaalamayaba dadka magaalada ha abadaha wiiftada magaalada saameyn saameyn aada u weyn ay ku lahaayeen marka khasaaro dhaawac iyo dhimisho oo dad rayid ah magaalada magaalada way jiraan xagga ciidanka hal askariya maqlaayo oo inuu ku dhaawacmin ayaga xaggoodana wax war ah oo aan naga soo gaaray hadda malaha dadka rayidka ah ma la ogyahay tirada dhaawaca iyo dhimashada maya maya magaalada waxaa waaye wareer badana jira marka dagaalka uu bilowday waa la kala orday dadka oo dhan haygacdo baabuurkii dadkii hetaa eeyihii hetaa dameeradii wax walba waa la ordaayla magaalada kale waa la kala ordaaya marka xabaduhuna dadku waxay ugu tegeen xaafadahooda ugu tegayaan marka wax cayiman oo hadda xaafad hebel iyo intaas sidakulminta intaasaa ku dhacma jira laakiin shaksiyaad sida laisku yaqaano shaksiyaad la yaqaano sidaan aqaano hadda oo wararka ay soo gaaray oo inay ku dhaawacmeen ama ay dhinteen waa maqlay sidaan aqoonin kale inay jiraan waa iska macquul ayuuna marka wax cayiman had intaas number aniga dhaawac wax dhimasho hal dhaawac intaas ogahay inay ka bad yihiin macquul ah lana xabadaha dhinaca shabaab dhinaca shabaab ay kasoo dhacayeen dhanka magaaladana xabadaha ay soo dhacayeen xilli waxay ahayd adiga tobanka saaxil dadku ay kala hoynaan ahayd weliba meesha dagaalka uu ka dhacay waxay u dhowdahay suuqa weyn ee dadku aada ugu adeegtaan hadduu yahay suuqa xoolaha ama suuqi kale qudaarta suuqii dharta ee dharka marka ma waa saasay xaaladdu ahayd marka ma la yaqaan marka inta dhimataan dhacdo ma la yaqaan waa la kala ordaya dadku yahay marka hadda magaalada waa sidee ciidanka weerarka soo qaadasa xaggee aadeen magaalada hadda jawigeeda waa uu degan yahay xaaladan okay waaye hadda wax problem ma lahan ciidamadii kuwii jubaynta joogay ciidamo kale dawladda u gurmaday gurmad badana gaaray oo dawladda ah marka kuwii kalena gurmadka markay maqleen nabid ay gurteen kama fogaa magaalada kole ay waa ku hareereysan yihiin magaalada ku hareereysan yihiin annaga afgooye adaana dhinacaas wax ciidan ah iyo naga jira ma laha difaac ena kan kuwaan galabta lasoo weeraray waa ciidamada difaac waa magaalada geeska fadhiya wax naga sii dambeeyo ciidan dawladeed ma laha wixii kasii dambeeya shabaab le waay marka hadda bida u gurteen ayaga meeshoodi iska joogaan wal waa lasoo xidhiya ilmo isku muuqdaan ilmo dheer iskuma jiraan xilli kasta iyo waqti kastana waa iska filmin amin marka maadaama marar badan ay soo noqnoqotay weeraradan al-shabaab ay degmada afgooye kusoo qaadayso dadka deegaanka saameyn intee la-eg ay ku yeelatay dadka deegaanka saameynta u weyn hadda waxay dadku waxay bilaabeen afgooye inay ka qaxaanad afgooye in laga guura saameynta u weyn taas in afgooye laga guuro ceelasha iyo ilaa ila fooray ilaa dhulkaas dexdaas dexaas loo soo jeeyo marka dadku saameyn aad u weyn ay ku leedahay sababta waxaa waaye dagaal mar galab wuu dhacaa wuxuu dhacaya habeen hadda jimciha noogu dambeysa dagaalka ma fogin hadda habeenka jimciha noogu dambeysay oo sideedii saac habeennimo dagaalka socday haddana waa galab marka iska caadi weeyba dadka marka waa la qabsadeen waana qaxna waa jira dadka magaalada waa laga buuxay cabsi badan jira leanna magaalo oo ciidan aan ka dambeyn shabaab mar walba iska soo galayaan xarumaha ee furinta kuwa ciidamada difacyada magaalada hadii mar walba ay soo weerareen marka cabsi badan waa gol wal badan magaalada waa jira
mid ka mid ah wuxuu ahaa kaasi dadweynaha magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo israsaaseen ay dhex martay ururka al-shabaab rag ka tirsan iyo dowladda ciidamadeeda halkaasi falastiin axmed iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay
howlgalka midowda afrika ee nabad ilaalinta soomaaliya amisom ayaa sheegay inay bilaabayaan ololeh ay ku wacyigelinayaan dadweynaha soomaalida gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan ciidamadooda iyo xeerarka howlgalkooda sida ay si ay u yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka waxay arrintani ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay afar qof ku dhinteen afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo uu ku lug lahaa mid ka mid ah gaadiidka ciidamada amisom hase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah ayaa sheegay in aysan jirin cid amisom kula xisaabtamaysa dhimashada dadka rayidka ah ee naftooda ku weynaya gacantooda warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf
maalintii axaddi ee toddobaadkii hore baabuur bas ah oo ay ka buuxaan dad rayida waxaa xagga dambe kaga dhacay baabuur weyn oo ka mida kuwa amisom baskaasi waa uu iswareejiyey waxaana uu mar kale ku dhacay baabuur kale oo ay leeyihiin ciidamada amisom maamulka amisom waxay ku doodeen in baabuurkaasi uu dhaafay mid ka mida baabuurtooda kadibna si lama filaan ah uu u dhex galay laba baabuur oo ay leeyihiin halkaasi waxaa ku dhintay afar qof waxaana ku dhaawacmay afar iyo toban qof oo kale amisom waxay ballan qaaday inay baadhayso shilkaasi bishii hore siddeed iyo tobankeedii ciidamada amisom waxay gantaal la heleen baabuur bas ah oo siday dad rayid ah iyo khudaar kadib markii uu soo abbaaray bar kontarool oo saacada ka hor ay dhigeen ciidamada amisom duleedka magaalada qoryooley waxaa isla goobtaasi ku dhintay lix qof oo ay ku jirto qof haweeney ah amisom waxay sheegtay inay weli baadhayso dhacdadaasi bishii ka sii horraysayna mid ka mid a baabuurta milatariga ee ciidamada etoobiya ayaa la sheegay inuu dul maray guri ku yaala deegaanka webxo ee gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku naf waayeen haweenay ur leh iyo qof carruur ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka dhacdooyinkaasi waxay ka mid yihiin kuwo isa soo taraya oo ay ku lug leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta ee amisom dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah iyo khubarada kaleba waxay sheegeen in ciidamada amisom aan lagula xisaabtamin dilalkan ay geystaan diini maxamed diini waa guddoomiyaha dalladda ururada bulshada soomaalida waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho arrin aada u murugala waaye markii aan la xiriirnay yacni taliska amisom iyo markii aan la xiriirnay xafiiska u qaabilsan human rightska ee umsom iyo markii aan la xiriirnay wasaaradaha loo shaqeeya amsom intaba waxyaabaha dhib nasiib darrada ah oo dhacay waxaa kamid a dadkaasi sababta horta dadka loo dilay ama shilalkaasi amsom u geysteen cid micnaha ay accountable u yihiin lama arko yacni international lowga accountable uma aha eu lowga au lowga accountable uma aha soomaali lowna accountable maaha diini waxa uu sheegay in xataa wax magdhow aan laga siinin ehelada dhibanayaasha shilalkan waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay inaysan xataa degsanayn hannaan magdhow lagu siiyo dadkaasi amisom waxay qiratay dhacdooyinka qaarkood kuwo kalena waxay sheegtay inuu baadhitaan ku socdo joseph kibet waa afhayeenka ciidamada amisom
because uh, in that incident, uh, we had been having attacks by Al-Shabaab.
waxa uu yidhi shil kastaa waa uu ka duwan yahay kan kale kan afgooye waxa uu ahaa ayuu yidhi shil kan qoryoolayse waa ka duwan yahay waxaa jirtay ayuu yidhi in al-shabaab ay weerar nagu soo qaadaysa deegaanka qoryoole agaarkeeda waxaa dhacday ayuu yidhi tusaale ahaan in bishii oktoobar ay nagu soo dhaceen ilaa sagaashan iyo laba duqaymood ciidankeenna iyo ciidamada deegaankuna waxay isla garteen ayuu yidhi in dhaqdhaqaaqa habeenkii ah la joojiyo wixii ka dambeeya toddobada fiidnimo gaar ahaan baabuurta waxa uu yidhi muddo bilah wax duqayna naguma soo dhicin sababtoo ah ayuu yidhi al-shabaab waxay ka faa'iidaysanayeen dhaqdhaqaaqa habeenkii waxaa haddaba dhacday ayuu yidhi habeenkaasi siddeed iyo tobankii disembar inaan hellay warbixin sheegaysa in al-shabaab ay dhaqdhaqaaq ka wadaan deegaanka ciidankeenna waxay ogaadeen ayuu yidhi in dadweynaha lagu wargeliyey inaysan habeenkii dhaqdhaqaaqin waxay bar kontarool ka sameeyeen ayuu yidhi goob lagu ogaa inay al-shabaab ku firfircoon yihiin abbaarihii koob iyo tobankii habeennimo ayay laba baabuur soo abbaartay ayuu yidhi bartii kontarool waxayna isku dayeen markii ay arkeen inay joojiyaan dibna ay u laabtaan ciidamadu markii ay arkeen baabuurtaas sidaasi u dhaqmaysa ayay rasaas ku fureen ayuu yidhi mid ka midana waa uu baxsaday kii kalena waxaa haleeshay rasaastii maalintii dambe ayaanu ogaanay ayuu yidhi inuu baabuurkaasi siday khudaar waxaanu samaynay baadhitaan goobjoogayaal iyo dadweynihii degaankana macluumaad ayayna siiyeen waxa uu ii sheegay afayeenka amisom inay dhiseen unug baadhitaan ku sameeya shilalkan oo kale hase yeeshee waxa uu qirtay in xilligan aysan haysanin dhaqaale ay ku bixiyaan magdhowga dadka dhibaatadu soo gaadhay balse codsi arrintaasi ku saabsan ay u gudbiyeen beesha caalamka gobolka ugu badan ee dilalkani ay ka dhacaan waa shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax waa guddoomiyaha gobolkaasi mararka qaar shilalka dhaca waa qaar habeen bay dhacaan oo hab waxay ku dhacaan oo miinooyin iyo waxyaabo noocaas oo kale ah inta baabuurta amisom lala beegsada kadibna sidaas ayuu shilka ku yimaadaa laakiin midkan waa hadda midkii noogu horeeyey oo dhacdo noocan oo kale hadda gobolka shabeellaha hoose ka dhacdo baabuur weyn oo baabuur shacaba inuu jiiro tan ayaa noogu horeysa already amisom annaga si baan wax iskula garanay in bulshadii maadaama wixii amisom ay u arkaysay inay adow yihiin ay shacab noqdeen markii dhibkuu dhacay kadib ayagana ay xaqiiq u noqotay in dadkii la xaal mariyo waa gartay laakiin markaad hoos isku waraysataan waad ma garowsan yihiin idinkuna ma garowsan tihiin arrintani inay dhaawacayso howlgalka amisom hadday kalsoonidii lagu qabay iska dhaaf kalsoonida amisom keliya tii dowladda inay inay dhaawacayso sababtoo madaxa dowladda ayay ku joogaan amisom runtii waa wax miijab keenaya markii qof shacaba oo adiga ehelku ahaa oo shalay kula shaqaynayay si kama ah dhib usoo gaaro marka ayaduna waa ayaga laftirkooda oo amisomta ayaa qaba fikirkaas oo runtii way ka danqanayaan oo markaad adiga la kulantid habkay kula hadlayaan iyo habka ay dareenkooda u muujinayaan waa hab oo aada ay ugu xun yihiin haddana insha allah waxaan ka shaqaynaynaa qorsho amisom ha ahaadaan ama kuwa kale soomaaliyeed oo darawalada ha noqdaan looga wacyigelinayo in hab mas-uuliyad ay muujiyaan markay wadooyinka ay baabuurta ay ku wadaan iyo markay gaar ahaan bulshada meelahay u badan tahay ay marayaan inay mas-uuliyad muujiyaan marka taasna waa isla soo garan diini maxamed diini waxa uu ku dooday in ilaalinta dadka rayidka ah aysan ahayn hadafka ciidamada amisom dadka soomaaliyeed yani waxay aaminsan yihiin amisom hadda ganacsi u joogtahay shaqa uma joogto isla markaasna problemkii loo keenay aysan diyaarba u ahayn inay wax ka qabtaan yani moraalka dadka oo soomaaliyeed ay qabaan yani ku wajahaan ciidanka amisom runtii intaan anaga xogaalka u nahay ma aha mid mid qurux badan maaha balse afayeenka amisom joseph kibet waxa uu sheegay in amisom ay dareensan tahay geerida soo gaadha dadka rayidka ah ayna bilaabeen dadaal ay ku yaraynayaan khasaaraha naf iyo maal ee gaadha rayidka waxa uu yidhi dhacdooyinkani ma aha kuwo aan si ula kac ah u bartilmaameedsanayno dadka waxa uu yidhi aad baynu uga shaqaynaynaa inaynaan waayin kalsoonida shacabka aad baana uga shaqaynaynaa wadajirka waxaa wax wanaagsan ah ayuu yidhi inaan wax badan la shaqayno hay-adaha amniga ee soomaalida waxaana ka shaqaynaa ayuu yidhi inaan helno taageerada oo ay ku jirto tan wada shaqaynta shacabka dabcan waa laga walaacayaa ayuu yidhi inay dhimashadu sii socoto wayna ka cadhaysiinaysaa dadweynaha rayidka ah laakiin aad baan uga shaqaynaynaa ayuu yidhi inaan shilalkan ka hortegno kana baaqsanno dadkuna ogaadaan mowqifkeenna ayna gacan naga siiyaan inaan waajibaadkeenna gudanno islamarkaana aan su diyaarino inaan dalka ka baxno sida ugu dhaqsaha badan ee duruuftu saamaxayso
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa inoo soo diyaariyay warbixintaasi ku saabsanayd howlgalka midowda afrika ee nabad ilaalintii soomaaliya amisom oo sheegay inay bilaabayaan olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha soomaalida gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan iyadoo dhinaca kalena dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ay sheegeen inaysan jirin cid amisom kula xisaabtamaysa khasaaraha ay gaarsiiyaan dadka rayidka ah haaruun macruuf ayaa sidoo kale warbixintaasi soo jeedinay
magaalada galdogob ee gobolka mudug ee puntland waxaa dhowaantan ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay laba gabdhood kuwaasi oo mid ka mida laga afduubay kuwaasi oo mid ka mid aan iraahdee laga duubay cajalad muuqaala oo lasoo dhigay baraha xiriirka bulshada internetka kadib markii dadka deegaanka arrintaasi ay ogaadeenna waxaa guddi isugu jiro culummo aqoon-yahano iyo odayaal dhaqan ay u saareen arrintaasi inay ka xalkeenaan waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan dhacdadaasi kufsiga uga hadlay dhowr ka mida culummada soomaaliyeed meelo kala duwan waxaa haddaba v o eda ay waraysi la yeelatay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidul daarulhijra ee magaalada minneabolis si loo helo macluumaad dheeriya oo ku saabsan xeerarka islaamka ee la xiriira kiiskan khadka telefoonka ee minneabolis ayuuna iigu waramay xukunkan shareecada islaamka kufsiga waxa ay ka qabto markuu noocan yahay asalaamu calaykum waraxmatullah walaal marka hore zahara adiga biyood aad baad umahadsan tihiin shareecada islaamku marka la fiiriyo kufsi walaalay waxaa dhici karta inay maxaa jira shareecadu waa wax bini aadamku fasiro marka tafsiirka bini aadamkuna wuu kala duwanaanaya marka marka la fiiriyo shareecadu waxa weeye bio walba ama bulsho walba qaabka ay joogtiya qaabkay wax u fasirta ayaa laga yaabaa in lagu saleeyo waxaanse doonayaa marka aan ka hadlayno kufsi inaan xagga kale udhigno oo dhahno waxani waa crime iyo dembi la galay dembiga marka la galana waxay u baahan tahay si loo xaqiijiyo xataa oo xukun cadaalada loo soo saaro ciidaha dadka u xil saaran dembiga baaridiisa inay galaan oo marka hore waa in dembiga loo xil saaro dad ku takhasusay dembi baaridda kadib waa inay dhakhaatiir kiiska soo galaan kufsiga ah oo gabadhan jidhkeedii dhaawaca soo gaadhay laga soo bilaabo timaha ilaa lugaha xubin walba ilaa cidiyaha xubin walba la ogaado dhaawac soo gaadhay kadib waa inay haddana soo galaan dad kaleo dhakhaatiir oo ku takhasusay cilmu nafsiga iyo amraadaas oo gabadhan dareenkeedii waxa soo gaadhay ay fiiriyaan kadib waa inay yimaadaan dad barta culumta arrimaha bulshada oo fiiriya dhaawacan iyo dhibkan iyo weliba arrintii lagu faafiyey muxuu ahaa miidiyaha iyo baraha internetka dhaawaca ay u geysatay bulshada lafteeda in la fiiriyo intaa marka la isu wada geeyo ayaa la rabaa in kiiskii la horgeeyo qaadi iyo maxkamad kadibna qaadiga iyo maxkamaddu inuu kiiskii fiiriyo kadibna uu yidhaahdo kiiskanu markaan aan cuskanay qodobka noocaasa oo shareecada waafaqsan markaan cuskanay qodobka noocaas oo shareecada waafaqsan ciqaabkiisu waa noocan iyo waa noocan shareecada islaamkuna walaali waa sidaa marka kiisaskan oo kale waxaan doonayna in sidaas la yeelo waa gartay culummada qaar ka mida durbaba waxa ay sheegeen xukun ka yaala qof haddii la kufsado dumara oo gabara saasoo kaleeto in maaragtay qoladii kufsatay sida wiilashaan oo kaleeto gacmo isdhaafa la gooyo ama la salbiyo oo derbi meel lagu dhajiyo oo maaragta marka shareecada islaamka si kooban qofkii kufsi geysta fala maxay ka qabtaa haddaan si kale ku weydin walaalow anigii sheegay oo shareecada islaamka fiiri bini aadan baa turjumay aayadda qur-aanka ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay muxuu ahaa kuwa samaynaya xarbiga ama dagaalka dhulka ilaahay sahaadinaya nabadgelyada la dagaalamaya ummadda ummadnimadeeda burburinaya kuwa iyaga ah ciqaabkooda waxaa la tilmaamay tusaale ahaan inuu yahay in la salbiyo oo la dilo oo ciqaabkooda wuxuu noqon karaa oo kale in lugiya gacanta dhaafa laga gooyo inkastoo tafsiirka lugiya gacanta dhaafa laga gooyo micnaheedu maxaa laga wadaa laisku khilaafsan yahay waxaa kaloo soo baxaysa in dhulka laga masaafuriyo o laga eriyo marka u fiirsa aad waxay isticmaashay ow ow ow oo micnaheedu yahay ama ciqaab kana suuragala ama kana suuragala ama kana suuragala sidaa darteed ba waxaan waxaan rabnaa arrinta markuu ciqaab noocanihi imanayo shareecada bini aadam baa turjuma in dib loogu soo celiyo bini aadamka turjumay oo ka mid yihiin xeerarkii lagu heshiiyey dadkii arrintan aqoonta u lahaa qadihii iyo dadkii muxuu ahaa qudaada ahaa laakiin aniga oo sheekhi haddaan fatwo iska sameeyo fatwadayda iyo xukun marka la ridayo dembi ku salaysan way kala duwan tahay ani marka waxaan doonayaa kiiskan culimadu inay bulshada qayb ka mida noqdaan oo kiiskan loo daayo dadka ku takhasusay mushkilada noocan oo kaleeta ah oo ay ka mid tahay hay-adaha dembi baadhida dhakhaatiirta iyo qadaha iyo xukunka xorta ee madaxa banaan waxaan doonaynaa gabadhu inay cadaalad hesho wiilashuna inay cadaalad helaan labaduba yacni cadaaladuna saa ogtahay zaaray dadka kama wada qusliso waxaa la yidhaha gari laba qof kama qusliso waxaa dhici karta kiiska sida ugu muuqata cadaalad haddii loo qaado inay reerkii iyo gabadhu raalli ku noqon waayaan xagga kale wiilkii iyo dadkooda inay raalli ku noqon waayaan sidaa darteed cadaaladdu waxa weeye wax labada qofba ka baxsan oo labada qof cid u dhaxaysa oo qaanuunka taqaana oo qaanuunka ixtiraamaysa oo qaanuunka tixgelinaysa oo diintii habdhaqanka ummadda taqaana inay qadaa iyo go-aan ka qaadato waa gartay hadda falkan kufsiga goldogob ka dhacay waxaa geystay lix dhalinyaro ah waa qof wax ka badan dabcan inta falka geysatay haddii dhinaca kale la fiiriyana haddii aysa guursan iyada laftirkeeda shareecada islaamku maxay ka qabtaa qofkii kufsi geysta ama sidaasoo kale koox kufsi geysatoo dhalinyaro ah shareecada islaamku waxay cabirtaa aad qor-aan ilaah uu leeyahay azaniyatu wazaniya fajlidu kula waaxida minhuma miata jalda oo micnaheedu yahay qofkii zinaysta ee rag iyo dumara qofkaas boqol ulood ha lagu dhufto shareecada islaamku marka si qeexan kitaabka qur-aanka uma kala qeexin qofkaa zinaystay hadduusan guursanin iyo hadduu guursado axaadiis baa jirta laga yaabo in muran la gelinaya axaadiistaasu ma asaxday xaalkeedu noocuu yahay qofka ma la rajmiye mise lama rajminin waa dood kaleeto oo muran fara badan keeni karta laakiin marka lasoo koobo waxa weeye waxaa hadhow lagu murmayaa haddana muxuu aha zahray zina maxaa la yidhaahdaa zina maxaa noqon kara ayaa hadhow haddana lagu murmayaa sidaa darteed baan waxaan doonayaa mar walba nusuusta qur-aaniga iyo xadiiska laftooda in la taqniiniyo oo la qaanuuneeyo oo dib loogu celiyo dad khubaro ah culimadu dadka khubarada inay qayb ka noqdaan baa suuragal ah laakiin in dib loogu celiyo maadada oo la yidhaahdo qaanuunkan oo ku qotoma shareecada islaamka ayaan ku fulinay qofkan sidaas oo kale laakiin inaysan noqonin shareecada islaamku walaalay sacuudigu wuxuu leeyahay shareecan dabaqayna qaab buu u dabaqaa waxaa dhici karta iiraan inay leeyihiin iiraaniyintu shareecan dabaqayna qaab bay u dabaqaan waxaa dhici karta malaysia bakistan inay shareecan dabaqayna qaab bay u dabaqaan waxaa dhici karta turkiya iyo masaaradu shareecan dabaqayna qaab bay u dabaqaan sidaa darteed shareecada lafteedu tafsiirkeeda way kala duwanaanayaan bini aadamku qaab uu fahmayo way kala duwanaanaysaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed ee dadkeeda waxgaradka ee aqoon-yahanka ay culimadu ka mid tahay oo baarlamaanaadka ay dadka la doortay ay ka mid yihiin inay bulshada u taqniiniyaan ay u dejiyaan dastuur iyo qaanuun qaanuunkaasoo shareecada waafaqaya oo bulshada diinteedii habdhaqankeedii ilaalinaya laakiin shareecadu ma aha wax anigu saan raba aan ka yeelayo ama qof kale oo isna wadaadiisuun raba uu ka yeelayo ma aha marka shareecadu waa waa maado u baahan in la taqniiniyo la soo dejiyo muxuu ahaa hadhow la yidhaahdo maadada iyada oo waadaxa sidaa iyo sidaasaan leenahay waxayna ku qorsantaha shareecada islaamka sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidul daarulhijra ah ee magaalada minneabolis ayuuna ahaa kaasi khadka telefoonka ayuuna goordhow iigu warramay
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday bangi ku yaala magaalada mandheere halkaas oo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada kaydka ee dalka kenya oo bangigaasi ilaala ka ahaa waryaheena gobolkaasi maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray xooggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab yaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheera kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska dalkani kenya oo waardi halkaasi kaga jiray madaxa laamaha ammaanka ee countiga mandheera francis shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani kenya ay ka dufaaceen weerar culus oy doonayeen inay gudaha u soo galaan bengiga equanty bank oo olog la ahaa hoteelkay dableedaasi weerareen sishiaya waxa uu sheegay in laamaha amniga iminkay ku daba jireen sababta keentay in halkaasay ciidamadaasi usoo weeraraan tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda dalkani kenya ay bandow ku soo rogtay deegaanka mandheera sidoo kalena isbedello lagu sameeyey laamaha amniga guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed faarax shire v o a garisa
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan weli v o a washington qaybaha dambe waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta iyo sidoo kale xarun cusub oo soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka oo laga furay magaalada colombos ee gobolka ohio balse waxaasoo dhan mar kale aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa idin maqashino ururka al-shabaab ayaa weerar xooggan ku qaaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose galabta weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu xigay dagaalka foolkafoole oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maray weerarkan culus ayaa la sheegay in al-shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaalada dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in weerarkan ay soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab kaasi oo ay jebiyeen ciidamada dowladda balse mar labaad ay haddana al-shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ahaa ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha weerarkaasi ka dhashay goordhowna wararnaga soo gaaray waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay iska riixeen sida la sheegay ururka al-shabaab raggii ka tirsana ay soo weeraray waa markii labaad ee al-shabaab ay bishaan gudaheeda weerar ku soo qaada magaaladaasi
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filaya in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amaro fulineed oo kala duwan maanta oo isnina aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixinin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu saxiixayo xilligii uu madaxweynuhu ku jiray ololaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey obama islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska nafta ee ka dhexeeya dalalka maraykanka kanada iyo mexico dowladda suuriya iyo mucaaradkeeda ayaa maanta oo isniina waxaa wafuud ka kala socota ay isugu yimaadeen kasakhistaan wadahadallo la doonaya in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada suuriya wadaxaajoodkan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada ruushka iyo turkiga waxaana mucaaradka warar laga helaya ay sheegayaan in si toosa iyaga aysan wadaxaajoodkaasi u joogin balse matalayaal iyaga ka socda ay goobjoog u yihiin dib u heshiisiintan ayaa ka socota magaalada astana waxaana la filayaa in diiradda lagu saaro xabajoojin weyn oo laga hirgeliyo guud ahaanba dalka suuriya waxaa wadahadalladan ay yihiin kuwo ay goobjoog u yihiin wadamada ruushka iiraan iyo turkiga kuwaasoo soo waday wadaxaajoodka tan iyo bishii diseembar ee sanadkii tegey
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa saddex iyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya cashe ibraahim iyo sahre cabdi axmed waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira gobolada soomaaliya ay khatar ugu jiraan dad ku dhow saddex milyan oo qof guud ahaana ay saamaysay shan milyan oo ruux iyadoo qaramada midoobayna ay dhowaan ka digtay in abaarta ka jirta soomaaliya ay dalka gelin karto xaalad macluul haddii aan si deg deg ah wax looga qaban haddaba dadaalada socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada taagan wax looga qaban waxaa dooda ay gala qaybgalaya rofeor maxamed xasan doob gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda joobka ee magaalada muqdisho iyo abwaan cabdulaahi cusmaan guure afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeeyey rofeor maxamed xasan
runtii ilaahay baa naga dulqaadi kara abaaruhu laakiin abaar runtii run ah ayaa jirta dowladuna dee hadda dadaalay samaynaysaa shacabkuna hadday noqo laheeday dadka diasporaaha soomaaliyeed ee dibadda jira hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ahubay intuba waxay ku baaqeen dadaalo loogu gurmanayo maxaanku idhaahdaa dadka walaalaha ee abaartu waxyeelaysay international communitygana sidoo kale iyaguna lacago aad u fara badan ayay ku yabooheen waxaan isleeyahay haddii waxaas la wada saadaalinayo ay run noqdaan sidii loo ballan qaadana loo helo maamul hufan oo wanaagsanna ay helaan waa isleeyahay wax badan baa laga qaban karaa abaara aad baa u mahadsan tahay rofeor maxamed xasan doob waan kugu soo laaban doonaa abwaan cabdulaahi cusmaan guure waad ka qayb gashay dhowaan shirarkii dhibaatooyinka abaaraha iyo doorka warbaahinta looga hadlaya ee muqdisho ka dhacay dadaalka hadda socda ma gaadhsiisan yahay mid dhibaatada jirta wax looga qaban karo bismillaahi raxmaan raxiim saynab adiga iyo brofesorkaba waa mahadsantihiin iyo dhammaan bahda v o a waxaan isleeyahay dadaalka hadda socda sidii la rabay inuusan ahayn weliba wuxuu u badan yahay hadal aan ficil lahayn marka waxaa la dhihi karaa waa qawda maqashay waxna ha u qaban anugu waxaan ka mid ahay dadka abaartii toddobaatan iyo afartii ay badbaadisay ilaahayaa badbaado leh ay u gurmatay dowladdii xilligaa jirtay waxaa la dhihi jiray berigaas oo haddii alla kuruna la xafisii jiray heese ay caruurtii berigaas la badbaadiyey ay qaadi jireen waxaa ka mid aha dadkan yaga xatiiree xaalufee abaaruhu ay xagalka dacsheen dhuunigooda kiixada xasde ee waxyeelow xudunta iyo beerkiiyo xubnaha iyo dhabarkiiyo halkaa xabadka lagu qabay marka haddii alla kuuran yahay dee hadda waxaa la xaday maba lihin laakiin waxaanba loo qabanba dadkii dadkan hadal wuxuu tiri maayo waxqabad iyo ficil iyo badbaado ayay u baahan yihiin marka ilaa hadda markaan dhaanno hadda dowladda wax ay u qabatay dadkaas haba yaraatee ma ogin oo hadal ka badan ayagaa isku mashquulsan waxaa la joogaa xilli doorasho nin walbaa kursigiisa soo uu heli lahay ayuu ku mashquulsan yahay dadkaas cid u soo jeeda iyo cid og iyo cidka war haysa ma jirto waxaad ku ogaanaysaa ayaa dhoweed markii madasha wadatashigu ay isu yimaadeen oo dhammaan madaxweynayaasha haddii alla guurinaya gobolada iyo madaxweynaha soomaaliya ay isu yimaadeen ayaa lagu baaqay dadkaas in loo gurmado lix bilood ka hor ay abaartu jirtay marka dadkan ilaahay yaa u maqan allaha badbaadiyo beel caalamna wax uma qaban rofeor doob baan ku laabanayaa ma moodaa rofesor doob sida abwaangurow ka dhawaajiyey in hogaamiyaasha soomaalidu ay siyaasadda ka mashquulisay in culayska ay isugu geeyaan sidii xaaladda dhibaatada taagan wax looga qaban lahaa runtii waa isleeyahay dhaliilo badan uu tilmaamay in abwaanku meesha way ku jiraan laakiin haddana waxaan isleeyahay diilaa muuqata wax in la bilaabaa muhiima haddii wax la bilaaba lama daahin waana hubaal in mas-uuliyiintii dowladda kala duwanaa hadday noqon lahaayeen dowlad goboleedyadii iyo hadday noqon lahaayeen dowladda federaalkaaba oo hadda almost waxa ka dhimanay ay yihiin golihii ugu horeeyey golihii baarlamaanka lasoo doortay waa isleeyahay dadaallo waa u dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxaa muuqata dadaal iyo iyo damqasho soomaalinimo ayaa ka muuqata oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu uu ku baaqay in in dhaqaalaha dalka canshuuraha la qaado in lagu kordhiyo lacaga tabarucaada oo loogu gargaarayo dadka abaaruha waxyeeleeyeen waxaan isleeyahay haddii laga dhabeeyo maamul hufanna loo helo waxaan isleeyahay wax badan baa laga badbaadi doonaa oo abwaanku uu farta ku fiiqay runtii gabagana waa raacsanahay laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan u sheego abaartii dabadheer aniga naftigaygu dadkii baan ka mid ahaa gurmudka wax ka galay tasiilaad iyo runtii dowlad xoog badan mas-uuliyadda runtaahi muwaadiniinta soomaaliyeed ka saaranna og ayaa berigaas jirtay tasiilaad fara badan uu hadday noqon lahaayeen yani ka qaybgalkii baan xusiistaa shaqaalaha dowladda ka qaybgalay ciidamada kala disanaya jamhuuriyaddu ay lahayd oo dhan way ka qaybgaleen dhakhaatiirtii dalkoo dhan baa ka qaybgashay yani looma kala harin runtii de dowladdaasi hadda ma hayno waa run doorasha lagu mashquulsan yahay laakiin haddana iyadoo doorashada lagu mashquulsan yahay waxbaa waxbaa waxbaa la sheegay in wax la qabto waa soo jeedin lahaa in baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ay isku qoraan contributiono saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal contributiono at least one percent one percent lacagta lobbying political lobbying ay ku gelayaan in boqolkiiba hal ka mid ah ay ay ku bixiyaan abaaraha waxaan isleeyahay waa wax badan baa la qaban karaa waxaan isleeyahay aad baa mahadsantahay abwaangura siduu xusay profesor doob ma la dhihi karaa dowladdu haba yaraatee dadaal way wadaa haddiiba guddi qaran magac kuwaasoo ka kooban dowladda federaalka maamul goboleedyada ganacsatada iyo bulshada rayidka
waxaan isleeyahay haddii alla kuuroo yahay dadka abaartu hayso nafu kuma sinto guddi la magacaabo haddii alla kuuroo yahay cashuur la kordhiyo beesha caalamka gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto dadkii waa ay baaba'een haddii alla kuurooya abaartuna hadda ma ahayn codsigaanuna wuxuu ahay haddii alla kuur haddii wax la codsanayo ama guddi la samaynayo lix bilood ka hor in la sameeyo ayay ahayd marka qof nafbax jooga maanta guddi la magacaabo iyo lacag cashuurahoo la kordhiyo iyo beesha caalamka haddii alla kuuriyo gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto marka brofeysarka wuxuu yidhi labada aqal ee lacagha isku dardareen wax laysku dardaraa dadkan nafu kuma ay sinto midda kale ummadda waxaad u qabtaa damiirkiiba inuu ka dhintay waxaan soo xasuustay kelmada allah u naxariista gaariya yidhi dal waxaynu joognaa saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii marka ummadda damiirkiiyaa ka dhintay ayaguna isuma gurman dowladuna uma gurman hadda kadib waxaa dee alla guriyo loo cabaado loo qayriyo loo aruurshaana waxba uma galaan marka waxaan lahay ummad isdayacday oo isgabtay oon waxba istarin haye barfeso doob ma qabtaa in lagu baraarugay arintan xilli xaaladu ay taagan tahay meel halis oo dhibaatadu ay fiday dad badan ay dhinteen xoolihiina ay ku leedeen abaarta
waa runtii xaqiiqda jirtaahi lama inkiri karo way aheeday in soomaalidu marka horeba dee male barnaamij ka hortag ma lehe waxay leeyihiin marka wax dhaca unbaa la qaylinaya waa hubaa in laga daahay oo doorashooyin gobolada ka dhacaya ayaa lagu mashquulsanaa laakiin haddana haddii uun mar baraarugeen waa isleeyahay walaalka jooga gobolada u dhaweynaa ayaguna kama jiifan doonaan dadka aad iyo aadka u tabaalaysan dee hadda waxayba taagan tahaba xoolihii waaba xaalufeen dadka sidii loo badbaadi lahaa sidii dadka loo badbaadiyi lahay taagan tahay waxaan isleeyahay haddii ilaahay bulshada caalamkana dee lagama maarmo inkastoo aan isleeyahay la qabo dadka soomaalida marka wax ka go-an yihiin bulsho wax ka go-an yihiin caalamka wax la qabtaan bulsho aan wax ka go-nayn caalamka wax lama qabtaan waxaan leeyahay marka doorka bulshada naftigiisu waa hooseeyaa bulshadu waxaa la rabaa inay kacdo de ninka bishii guriga raashinka usoo gatay yani shan iyo toban beri oo kamid raashinka uu guriga dhigtay inuu inuu geeyo meelaha dhibaatadu ka jiraan oo bulshadu naftigeedu ay runtii baraarug badanaa lagu jiraa arintan xusay oo ah bulshadu kaalinteeda inay hooseyso ma aragta doorka wax ka qabashada dhibaatada abaarto ma waxaa iskale dowladda ma maamul goboleedyada mise bulshada rayidka ama guud ahaan shacabka waxay ila tahay aniga horta bulshada in eedda la saaro maaha sababtoo ah bulshadu hogaanay rabtaa tusaale hadda waxaa la sameeyey guddi wasiira ah yaanu geynayaa kiilada bariiska ama wasiiran u gey karaa anugu kiila bariis suuragal ma xataa waxay ahayd gudiyada la magacaabayo dadka bulshada hormuudka u ah oo haddii alla kuro bulshadu ay heli karto oo bulshada la kulmi kara in haddii alla kuro gudiyada ay ka mid noqdaan marka wasiir bulod buruuf ku jiro haddii alla kuuro yaa dhagax ku wareegsan yahay iyo bulshadu maba is arkaanba midda kale bulshada waa la ogyahay siday ugu gurmatay hadda abaartii ka dhacday gobolada gedo hadda kahor abaartii ka dhacaysa hase yeeshee hadda isuma gurma karto sababtoo ah beelka socolaadaa ka jirta haddii alla guri dadku xor maahan oo uma socon karaan sidii hore haddana dowlad iyo maamul ayay leeyihiin oo gobolkas hadda waxaa loo sameeyey dowlad goboleed waxa la yidhaaho madaxweyne hor fadhiyo marka madaxweynayaashaas tirada badan ayay ahayd hawshan inay hogaamiyaan haddii alla kuuran yahay markaasaa bulshadu ay gacan sii lahayd marka wax hogaana ma lahan bulshadiina keligeed ma socon karto cid ay wax u dhiibaan oo ay aaminaanna ma ay hayaan marka waxaan isleeyahay haddii alla kuuran hawshu hogaan ayay u baahneed waxaana gabay hogaankii gobolada aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaba maanta waxaa dooda igala qaybgalay brofeor maxamed xasan doob gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda joobka ee magaalada muqdisho iyo abwaan cabdulaahi cusmaan guure afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsanid seenab abuukar maxamed iyo doodaasi gaaban dhegaystayaal haddaan haatana dib ugu noqonno degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo weerar ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab rag ka tirsan galabta ayaa waxaa la sheegay dagaalka foolkafoole inay dhinacyadu halkaasi ku dhex mareen haddaba khadka telefoonka si toosa haatan waxaa ugu jira gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax mudane ibraahim ma i maqashaa iiga waran weerarkan sida uu dhacay galabta
walaba waa mahadsan tahay abaar kow iyo tobankii galabnimo shantii galabnimo nimankii nabadiidka al-shabaabka waxay soo weerareen bar control oo magaalada banaankeeda ah xaafadan baalguri la yidhaaho ku yaala buulfooli buulfoole controolka buulfooli oo ciidanka amniga ay fadhiyaan ayay soo weerareen haddana xaaladda way degan tahay wax dhibaatahana hadda kama jiraan shoodayaashii meesha soo weerarayna waa la jebiyey yaa wax ku noqday dagaalkan marka
ogaalkeen annaga hadda dhinaceena hal askari ayaa nooga dhaawacmay wax kale oo intaa ka badan oo hadda oo ciidanka gaaray haba yaraata ma jiro dad rayida iyo cidaad ka warqabtaan ama xataa nimanka idin soo weerara wax ayaga wax ka noqdood aragteen ma jiraan
runtii hadda wax dhab ah aan xaqiijin karno oo dhinacooda ah waxaasi waxaas ayaa gaaray aan idin dhihi karno haba yaraatee ma jirto laakiin waxaan ku xaqiijin karaa un keliya in meesha ay soo weerareen oo runtii na la jebiyey marka ciidanka xagga annagana hal qof uu ka dhaawacmay dhinacooda wixii gaarayna dib aan kasoo sheegi doona haddii ilaaha idmo maadaama dagaalka howlgalku weli sii socdo oo xogtii iyo wixii oo dhan lasoo aruurinayo marka waxaynu ahayd waxa iska tuuriyo tuuriyo oo dhinac ka mida magaalada un lagu soo qaaday dagaal weyn oo guud ahaan saameeyey ma jirto degmada soo maaha
waa hal aag oo hal control oo magaalada runtii oo dhinacan wadadan mariiri xaggeeda aada ah oo control yaala oo difaaca ugu horeeya oo degmada ah ayay soo weerareen ma aha dagaal hadda guud oo degmada jiho badan laga soo weeraray oo ka dhacay haba yaraatee ma jiro ammaanka degmadana hadda aada uu fiican yahay waa gartay bishaan gudaheeda saddex jeer ayaa al-shabaab weeraro kadis oo ku dhufo ka dhaqaaqa ay magaaladaasi la beegsanayaan marka maxaa u sababa ayay kula tahay afgooy inay kusoo noqnoqdaan kooxda al-shabaab runtii shabaab waa sax bishaan gudaheeda dhowr jeer bay degmadaas soo weerareen sababta ugu weyn waxay tahay maadaama caasimada gobolka caasimada gobolka caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho ay ka socoto doorashadii dowladda dhexe ee soomaaliya ee madaxweynihii iyo baarlamaankiina lasoo gebagabeeyey madaxweynihiina la rajeynayo oo awal ay waxyaabo dhacdooyin ay ka geysan jireen oo amni darro ah runtii awood ay u yeelan waayeen maadaama ammaanka aada loo adkeeyey ayay muqdishoda labaad waxay u arkeen degmada afgooye oo haddii ay wax ka dhacaan runtii oo ah degmo u dhow maaragtay magaalada muqdisho oo caasimada haddii ay wax un ku tuurtuuraan ayay tusayaan dowladdii iyo shacabkiiba inay aaga ka dhow yihiin waa tan ugu weyn taas unbaa la dhihi karaa adinka marka maxaa idiin nugleeyay kula tahay weeraradaasi ma joogaan miyaa ciidamada amisom ama kuwa dowladda oo xoogan maxaa sabab u ah inaad u nuglaateen weerarada saa sheegaysa
runtii degmada afgooye waa degmo meel istraatiiji ku taalo wadooyin badan oo gobolada dalka aada oo na ay ka baxaan haddii ciidan oo runtii oo degmadaa difaaci karaa oo ciidanka amniga soomaaliyeed iyo amisom aysan joogi laheenna shabaabka mar hore ayay la wareegi lahaayeen laakiin shabaabku degmada kama dheera meel hadda shan ilaa lix kilomitr noo jirta ayay joogaan inay degmada soo gaaraanna waxay ku qaadanaysaa waxaanan ka badnayn hal saac ayay ku qaadanaysaa marka ilaa howlgal guud aagagaa laga sameeyo oo runtii meelaha iyaga ay hadda ku dhuumaalaysanayaan laga saaro inay meelaha un ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan lama aha in runtii laga laga ay noqon doonto wax aan la hureyna inay noqon doonto ilama ahaan maadaama wadanku doorasho ku jiro oo ciidanka hadda ammaanka degmada joogana ammaanka guud ee degmadii nawaaxigeed unbay sugi karaan mooyaane hadda howlgal ciidan banaanka u aadi kara ma ahan
ibraahim aadan najax ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington waxaa xusud mudan guddoomiyaha wuxuu nooga waramayay weerar dhowaantan saacadihii ugu dambeeyay al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada afgooye ee isla gobolka shabeellaha hoose
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington mar kale sahre cabdi oo xubintii qurbajooga inoo haysa kusoo dhawaada waxaan dhegeystayaal ka cudurdaaranaynaa in cilad farsamo ayna qabsatay oo barnaamijkaasi qurbana mar alla markay ciladaasi aanu xallinno aan idiin soo gudbin doono waxaan idin xusuusinaynaa in aad idaacadda iyadaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo sidoo kale website-keena v o a somaly com ciddii warbixinadan ay seegaan iyo inta jeclina mar kale dib u daalacataba waxay mar walba kala socon karaan website-keena v o a somaly com xubintii qurbe iyo sahro mar kale kusoo dhawaada
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan ku eegi doono dhaarintii iyo imaatinkii xafiiska madaxweynaha dalkan maraykanka ee dhowaan la dhaariyey donald trump iyo filashada soomaalidu ay ka qabaan dalkan maraykanka ku dhaqan sababa la xiriira hadallo ka dhan ahaa soomaalida maraykanka oo qaarkood uu jeediyey madaxweyne donald trump intii ay socoto ololihiisii doorashada bilihii lasoo dhaafay ayaa abuuray walwal ay soomaalida qaar ka mida ka qabaan madaxweyneha hadalladii uu horay u sii jeediyey iyo saamaynta ay ku yeelan karto inkastoo ay jiraan dad aad u tiro yar oo haddana soomaalida maraykanka ah taageersan kana mida xisbiga jamhuuriga haddana marka loo barbardhigo dimuqraadiga soomaalida ugu badani waxa ay qabaan fikir ahaana ay la dhacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga faysal dari oo isagu ka mid a soomaalida taageersan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay inay tahay si gaara inaysan soomaalida waxba uga walwalin islamarkaasina aysan jiri doonin wax bartilmaameedsiya oo iyaga si gaara usoo wajihi doona horta runtii walaal waxa weeye waxaa jira waddankan wuxuu leeyahay sharciyo aada u badan oo ilaaliya xuquuqda qofka bini aadanka ah ama individual rightska waxaa loo yaqaano oo aan cidina ku xadgudbi karin ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo qof kaloo shaksiya marka soomaalidu waxay ula siman yihiin dadka maraykanka in uu ilaalinayo shuruucdaas u degan dalka maraykanka oo ku jirta dastuurka dalka maraykanka laakiin way jirtaa baqdin oo ah in isbedel yimi in madaxweynihii hore uu ahaa madaxweyne ayna soomaalidu baqdin badan ka qabin balse xukunkan cusub ee hadda usbuucan la wareegay talada in ay jirto hadallo badan oo xanafle oo kasoo gaadhay soomaalida taasaa waxay keenaysaa in dad badan oo soomaaliya ay aaminsan yihiin in isbedel ku iman karo noloshooda laakiin anigu waxaan aaminsanahay in aan wax badan oo isbedela uusan madaxweynuhu ku samayn karin soomaalida gudaha dalka ku nool waxaa dhici karta in isbedel uu ku sameeyo soomaalida cusub ee hadda imanaysa oo uu ku adkeeyo qaabkii ay dalka usoo geli lahaayeen isaga oo sheegay waxyaabaha uu samayn doono inay ka mid tahay waxaan la yidhaahdo screening ama verin oo ah in qofka baadhitaan dheeraada lagu sameeyo marka taasi way dhici kartaa qofkii qofkiisa u dacwoonayay in waktigii ay qaadan jirtay wakti ka badan ay hadda qaadato qofkii ehelkiisa ahaa in loo keeno waad marka ma taasi waxa ay ula sinaanayaan guud ahaanba dadka kale muwaadiniinta wadamada kale ka yimid ee wadankan ka noqday dadka dhalashada qaatay mase soomaalida keliya ayay saameynaysaa walaal ma filayo inay arrintani arrin soomaali gaar ku ah ay noqon doonto laakiin ma noqon doonto arrim ay ummadaha kaleo dhan ula siman yihiin arrintani waxay gaar ku noqon doontaa wadamada uu maamulka trump aaminsan yahay inay argagixiso ku nooshahay wadamadaa waxaa kamid a syria kamid a wadanka la yihahdo ciraaq baa kamid a afghanistan baa kamid a marka wadamo badan oo loo yaqaano wadamada ay argagixisadu xarun u ah wadamadaa dadka ka imanaya oo dhan ayuu maamulkan cusubi aaminsan yahay in baadhitaan dheeraada lagu sameeyo marka waxay ula sinaan doonaan wadamadaas oo kale oo dhan bay ula sinaan doonaan faysal dari oo toddobaadkan ka mid noqday kumanaankii dadka ahaa ee kasoo qayb galay xafladda dhaarinta madaxweyne donald trump ayaa wuxuu ii sababeeyey si gaara isaga waxa ku riixay inuu taageero xisbiga jamhuuriga runtii walaal anigu waxaan ka tirsanay xisbiga jamhuuriga waxaana fiican dadka soomaalida ay dhegeysanaya inay fahmaan xisbiga jamhuuriga dad badan oo anigoo kale ah waxaanu ahayn group ama ama ama koox loo yaqaanay nefa trump oo trump kasoo horjeeday baanu ahayn oo ka tirsan laakiin xisbiga jamhuuriga xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay dad aada u kala duwan koox ka tirsan xisbiga jamhuuriga ahba si adag uga soo horjeeday anigu waxaan shaksiyan ka mid ahaa kooxdii aaminsanayd inuusan trump madaxweyne noqon karin in aanan madaxweynena loo dooran laakiin waxaa dhacday kooxdii aan anigu ka tirsanaa in laga adkaaday oo uu kooxdii dhinaci garabkii jamhuuriga ahaa ee trump watay inay ka adkaadeen garabkii aan anigu aan taageersanaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay siyaasadda xisbiga jamhuurigu inay ka fiican tahay siyaasadda xisbigii hore ee talada hayay ama ha noqoto siyaasadda arrimaha gudaha oo yaraynta canshuurta in la fududeeyo in sharciyada lagu qaato ganacsiga in in arrimahan dibadda ee wadanka maraykanka looga bartay xilligii obama uusan waxyaabo badan aan ban ku dhaliilayay marka anigu waxyaabo badan oo igu kalifay baa jira in aan taageero xisbiga jamhuuriga laakiin shaksiyan marna uma taageersanayn madaxweynaha hadda talada haya laakiin maadaama uu hadda madaxweyne yahay xisbigii jamhuuriga oo dhan baa taageeray kuwii kasoo horjeedayy kuwii aan kasoo horjeedinba cabdiwaaxid qalinle waa sharciyaqaan ku shaqeeya mihnadiisa sharciga la xiriira gobolka minnesota ee soomaalida ugu badani ay degan yihiin halkaasoo dadka ugu badani ay qabaan walwalka kadib markii isaga oo ololihiisa doorashada ka wado madaxweyne trump uu sheegay in wadamada ay ka jiraan argagixisada soomaaliduna ay ka mid tahay aysa jiri doonin dad si fudud isaga soo gelaya wadankan maraykanka waxa aan weydiiyey waxa ay kaga bogson karaan cabsida ay soomaalida ka qabaan maamulkan cusub ee madaxweyne donald trump run ahaantii dalkan waa dal uu ka jiro sharci sharcigaasi wuxuu isugu jiraa midka asaasiga ah oo ah dastuurka iyo iyo sharciyada kale ee dalka u yaal marka muwaadinku xuquuq uu leeyahay ay u kafaalo qaadeen sharciyadaas dhammaantood oo xuquuq dastuuriyaa jirta waxaa kaloo jirta xuquuq qofku sharci ahaan uu leeyahay oo gobol walba gaar u ah marka madaxweyne trump waa la doortay waa madaxweynihii dalka waana la dhaariyey oo rasmi ahaan isagaa madaxweyne ah hanjabaadihii uu bixiyey uu ku hanjabay xilligii doorashada inuu dhaqan gelin doono ama uu mataqaan uu dhaqan gelin karo iyo in kale waa la sugi doonaa gaar ahaan shacabka soomaaliyeed anigu gobolka minnesota ayaan deganahay wuxuu ka mid ahaa shacabka soomaaliyeed ama jaaliyadda soomaaliyeed jaaliyadaha ugaarka runtii u beegsaday minneapolis waa uu yimid magaaladan waxaanu runtii ballan qaaday inuu caawin doono shacabka oo dhibaatooyinka soomaalida u keeneen uu ka kor qaadi doono ayaa uu sheegay marka arrimahaasi waa arrimo olole ayay ahaayeen maadaama hadda madaxweyne uu yahay anigu waxaan qabaa wakti ha la siiyo oo maaragtay bal ha laga warsugo dhanka kale diyaar baa loo yahay sharci ahaan in la iska difaaco wax kastoo xuquuqda dalkan qofka muwaadinkaa uu siiyey madaxweyne iyo iyo qof koongareska ku jira iyo garsoora toona kuma xadgudi kara guud ahaanna barnaamijkii qurba dhegaystayaal waa naga intaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aday u mahadsan tahay sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubinta qurbis oona diyaarashay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a ee kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku tala gashay ayaan markaana jalleecaynaa codka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heesta shamis
codkaasi baxsan ee cabdulqaadir macalin jubba iyo heeskaasi shamiis idaacaddeenii ayay gebagaba u tahay caashi ibraahim aadan caashi cudi anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan ileena intaenu mar kale kulmi doonno dhegihiinna aan oga sii tagno maqalkaasi hees